بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaa durustan iyo muxaadaraadkan idiin soo gudbinaya oo aad kala socotaan golaha dacwada www qardaawi com
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي وجاشت إليه النفس خوفا وخ- وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرسد إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد أحلت عليها بالقطيع فأجذمت وقد خب آل الأمعز المتوقد فذالت كما ذالت وليدة مجلس تري ربها أذيال سحل ممدد ولست بحلال التراع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تقتنسني في في الحوانيت تسددي وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المسمد ندى ما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسد رحيب قضاب الجيب منها رقيقة بجس الندى ما بضة المتجرد إذا نحن قلنا أسمعين انبرت لنا على رسلها مضروقة لم تشدد إذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أضآر على رباع ردي وما زال تشرب الخمور واللذة وبيعي وإنفاقي طريفي, طريفي وملتدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد, ال... إفراد البعير المعبد رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد ألا أي هذا اللائم أز... أحضر الوغى وأنا شد اللذات هل أنت مخلدي فإن تكن لا تستطيع دفع منيتي فدرني فدعني أبادرها بما ملكت يدي ولولا ثلاثهن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي فمنهن صبغ العاذلات بشربتي قبيت متى ما تعلى بالماء تزب- تزبدي وكري إذا نادى المضاف مجنبا كسيت القضاء نبهته المتورد وتغصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الغواء المعمد تحت طراف المعمد كأن البرين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم يخدد على مثلها هشاس وكله أيان أمضي كتجي إذا قال مرك أويل هذا صاحبي صاحبكي ألا ليتني الله من أفديك كفر أفديك كفرته منها مصيبة من كافرته وأفتدي أن أن إسفرته ووجاشت أي لك عضو إليه صاحبك أن نفس نفط أي لك عضو خوفا عبسي درتيدا وخال أم لي صاحبك هو نفتيسه مصابا مثل الله رأي والله أصيبي ولو أمسى هذا قربيسته على غير مرسد مكانوا عملوا ميل أنا هنا هو قبل قربيسته دودوني يعني هشي وصوت المامي أيه وحليه حشاس وكلا أيان كفوراه dadku marka ay meel ay aadaan ay waayaan oo musiibe iyo dhibaato inta ay ku dhacdo ay dhaqaaqi waayaan meel bahgooyo oo cidla ina la marayo saaxiibkay u yidhaahdo alla bahgooyadani haddii adigana aan kaa badbaadin lahaa ana aan iska badbaadin lahaa waa inoo fiicnaan lahayd hashaasaan ka fuulayaa khalaas danahaygaan ku gudanayaa bahgooyadaan ku gudbayaa calaa mitlihaa hashaa oo kale ayaan amdii ku tegayaa idaa qaala marka uu yidhaahdo saaxiibii aniga saaxiibkay alaa laytanii alla maan afdiika saaxiibow ku furto minhaa bahgooyadan maan kaa furto iyo dhibaatadani wa aftadii anna aan isfurto oo wajaashad ay la kacdo ilayhi saaxiibka an nafsu nafta ay la kacdo yacni waa aad u baqo khawfan cabsi darteed ay nafta ula kacdo oo wakhaalahu khaala min min akhwaati dhanna dhanna walaalaheeda khawaas bay leedahay oo afcaasha kale ay kaga bedelan tahay khawaasta waxaa ka mid a faacilkeeda iyo mafcuulul awalka hal ruux inay ku wada dhacaana dhici karta an ra'aahu istakhnaa oo kale faacilka iyo mafcuulka hal qof ku wada dhacaya ficil kaloo sidaa la yeeli karaa ma jiro hadday dani kaa maaransiin weydo oo faacilka iyo mafcuulka isku qolof inaad ku riddo aad doonto mafcuulka naf inaad u isticmaashaa waajiba afcaasha kale darabtu nafsii darabtunii ma dhihi kartid darabtu nafsii waa inaad tidhaha amaa khaale iyo walaalaheeda mafcuulul awalka iyo faacilka hal qof ku wada dhacaya khaalahu khaala faacilka waa saaxiib hudana waa saaxiibkii un oo wakhaala uu u maleeyo saaxiibka hu naftiisu u maleeyey musaaban mid la helay walow amsaa calaa hayri marsadin yacni meel cabsi xataa yuusanba joogine meesha bahgooyada iyo dhibaatada muuqata darteeda meelo mooryaan iyo qutaacu dariiq ay ka dhow yihiin xataa hadduusan joogin ay nafta la kacday ay la noqoto in qudaacu dariiq iyo balaaye ay heliyo u dhimanayo wajaashat ilayhi nafsu nafta ay la kacdo khawfan cabsi darteeda wa qaala saaxib uu u maleeyo hur isaga uu isu maleeyo musaaban mid la asiibay walow amsaa haba galabaysto calaa gayri marsadin makaanu cimilow meelaan ahayn yacni meel khatar ah meelaan ahayn baa ku galabaysto ida alqawmu qaaluu man fatakirtu ananii cuniitu falam agsana walam atabaladi ida alqawmu idaa qaala haddii ay yidhaahdaan alqawmu qolada qaaluu haddii ay yidhaahdaan man axadkee baa fatan wiil dhammaystiran ah khiltu waxaan u maleeyaa annanii aniga cuniitu in la ii jeedo falam agsal ma wahsado walam ataballad mana isdoqomeeyo yacni wuxuu leeyahay dadka hadday yidhahdaan war dan adag baa timidee wiil arrintan qabta xaggee laga hela yaa wiil oo arrintan qaban karaya aniga in la ii jeedaan garanayaa kulahaa horta markiiba waa fahmayaa cidda ay sheegayaan aniga inaan ahay doqon doqon iskama dhigayo mana wahsanayo markiiba hawshan bilaabayaan ida alqawmu idaa qaala alqawmu qolada haddii ay yidhahdaan qaaluu haddii ay yidhaahdaan man axadkee baa fatan wiil ah khiltu waxaan u maleeyaa annanii aniga cuniitu in la ii jeedo falam aksal ma waxsado walam ataballad beriidan iskama dhigo doqondoqonna iskama dhigo axaltu waan wareejiyaa calayha hasha dusheeda waxaan ku wareejiyaa bilqatiici jadar faajdabat markaasay degdegtaa walxaal qad khaba uu dhaqdhaqaaqay aalul amcazi dhulkii suudaanka ahaa dhaadabagaalihiisa almutawaqidi ee huray manfatan markay yidhaahdaan aniga in ii jeedaan garanayaayo hashaydii baan kafuuli dantii baanaan aadi jeedalaan ku dhufanay markaasay ordi iyadoo waktiga wakti kulul uu yahay oo wakti la bixi karaba ayaan ahayn axaltu waan wareejiyaa calayha hasha dusheeda waxaan ku wareejiyaa bilqatiici jeedalki faajdamat markaasay degdegtaa walxaal qad khaba uu dhaqdhaqaaqay aalul amcazi dhulkii suubaanka ahaayee adkaa dhaandabagaalihiisa uu dhaqdhaqaaqay ama dhalantaydkiisa almutawaqidi ee hurayee qoraxda aad ay u qabatay fadaalat kamaa daalat waliidatu majlisin turii rabbahaa adyaala saxlin mumadadi fadaalat markaasay xaragootaa tabakhtarat wey kamaa daalat sida ay u xaragooto waliidatu majlisin makaanu fadhi gabadhii turii tusini rabbahaa sayidkeeda adyaala saxlin go' farqihii mumadadin la taagay yacni wuxuu leeya go-aa markaan jeedalka ku dhuftoon ka fuulo hasho xaraga isla dhigi kulaha oo waxay u eg tahay meel majlis wuxuu u wadaa meel khamre lagu cabbayo meel khamre lagu cabbaye lagu qayilaye islaamo heeso iyo waxaa looga baahan yahay gabarh fanaanada ee sayidkii lahaana meesha uu fadhiyo yaa meeshii soo martay sayidkii ayaa waxay tusini xarago faraq dheer intay lalmiso ayay xaragooni noocaasoo kaleba hasha u xaragootaa fadaalat markaasay xaragootaa hashi kamaa daalat sida ay u xaragooto waliidatu majlisin makaanu cabbitaan addoontiisa waliidadana addoon ayuu u jeedaa majlisna meesha khamrada lagu cabbaye lagu qayilayuu ku wadaa waliidatu majlisin makaanu fadhi gabadhiisii addoonta ahayd waliidada oo turii tusini rabbahaa sayidkeeda tusini adyaala saxlin go' farqihiisay tusini go'a oo mumadadin la taagay hoos loo raariciyey walastu bixalla litilaaci makhaafata walaakin mataa ma yastarfid mataa yastarfid ilqawmu arfid walastu anigu ma ihi bixalla litilaaci hulaamaha mid dega ma ihi makhaafatan cabsi darteeda walaakin mataa yastarfid marka ay kaalmo weydiistaan alqawmu qolada arfid waa kaalmayn yacni wuxuu leeyahay bani aadamka laba qeybay u qaybsamaan qaar fuleya isla markaana ee bakeella weeye bakeella weye waana fulay qaarna deeqsi waayo geesina waayo anigu deeqsina waan ahay geesina waan ahay qolada fulayga ah bukhaladan ah waxaa lagu garanayaa waxay degaan meelaha duurka ahee hawdka ahee aan la soo geli karine tilaac hadda wuxuu u jeedaa meelaha ay biyaha jeexeenee god ay ka dhigeen meeshaasay dhex degaan maxay u degayaan laba arrimood marti ayaan idiin arkin oo idiin soo marin oo ayadan idin martinin bukhalo waayo ile iyo ciidan duula iyo col yuusan ku soo marin oo hilfaha kuu qaadin labadaa arrimood ay meesha u degayaan labadaa arrim midna ma ihi meel bannaan iyo waddada bartankeedaan degi marti haddii la yidhahdana degeelaaban uqalaya col haddii la yidhahdana hilfahan uqaadi anaa ka adag intaasuu ujeedaa walastu anigu ma ihi bixallaal itilaaci hulaamaha meelaha goladka ah mid dega ma ihi makhaafatan cabsi aan cabsanayon marti ka baqayo ama col aan ka baqayo walaakin mataa yastarfid marka ay kaalmo weydiistaan alqawmu qolada markay kaalmo weydiistaan arfid waan u kaalmayn war colaa yimidee kaalmaa loo baahan yahay ciidan awal nin faraska fuulaan ugu horreeya war martibaa timidey waxaad martiqaad ayaa loo baahan yahay hashaydan gowrici sidaa ayuu u jeeda mataa yastarfid marka ay kaalmo weydiistaan alqawmu qola arfid waan kaalmayni bi'sa rifdu lmarfuud qur-aan ku aragteen فإن تبغيني في حلقة القوم تلقني وإن تقتنسني في الأحوان تدس- تسددي عيال سوغنما يا بلاوي اسكو امانه يا ريانيما لبدوا فإن تبغني فإن تبغي هداد إفاديسو في حلقة القوم قلنا مجالستو هداد إفاديسو تلقني وإلى كل وإن تقتنسني هداد إغوارد إغوارتو في الحوانيت بارك خمرة هداد إغوارتنا تسددي ودي إغارني كلها يعني وحليهي dhan walba aniga waa ku jira odayaasha iyo dadka talinaya iyo haddii la yidhaahdo dee madax baan ka ahay igama maarmaan ra'yigayga sadiidkaa maalqabeenna waan ahay ligama maarmo war darfa binu cabdiyaa arkehe taladaan bal waxa ka gooye meelaha dadka ay ku tashanayeen haddaad iga raadiso bartankan u fadhiya ciyaala suuqa xaradiisa haddaad iga raadiso ee meelaha lagu qayilo iyo khamradana awalaan ka ahay kulaha waa fadhiya iyadana waa qayilaya فإن تبغني هدي أدي هاديسو في حلقة القوم قلدا مجالس تودا أي كنت شنيان هدي أي أدي غير حلقة دي ولا يقنا فني وريك سوي حلقة قلدا هدي أدي غير هاديسو تلقني تلقني تلقني ود إلى كل وإن تقتنسني اقتناسك ودي وغارشدة وارد الراتب وإن تقتنسني هداد إفاتتو ودي وارتو في وين صحوة وإن تلتمسني هداد إفاتتو iyo wain taqtanisnii haddaad i waarato isku wax buu ujeedaa fi lxawaaniiti xanuutulkhamaarka dukaanada khamrada haddaad iga raadiso baararka weeye tasdadii waad i ugaarsani wain yaltaqi lxayu ljamiicu tulaaqinii ilaa dirwati lbeyti rafiici lmusamadi wain yaltaqi haddii ay kulmaan alxayu qabaa'ilkii aljamiicu dhammaan tulaaqinii waad ila kulmi ilaa dirwati lbeyti guri foodiisaad igula kulmi alrafiici ee sarreeya almusamadi loo qasto متى متى متى تأتيني أصبحك كأس روية مية أصبحك وحن كوكو إلا خمردي ودح جوا موتي بارك خمردي يقول إمام مدينه متى تأتيني مركز إيه مرة وكست مركز إيه تمادو أصبحك وحن كوكو قريعني كأس جلاس خمرود روية إيه بوحن كوكو قراعني كلها قراعان كوسيني وإن كنت هدي آتاي عنها جلاس خمرود كاسي ذاغنا ننك كافطومي galas khamrada haddaadan u baahnayn oo gani aad tahay oo xoolo aad leedahayna faqna xoolahaada ku kaaftoon oo gani ku noqo wasdad galas khamraadkana ziyaadso kanna ku darso waayo xoolahaadana meel ha ku yaalaan iska cabkula fainta fainta wainta fainta mataa ta'tinii miya mataa ta'tinii markaad ii timaado asbaxka waxaan kugu qireecini ka'san galas khamrood rawiyatan ee buuxaan kugu qireecini wain kunta haddii aad tahay anha daa hinan haninimo mid u saaxiibah canha galaas khamroodka aad hani ka tahay oo maxaad hani u tahay xoolaad leedahay faqna xoolahaada ku kaaftoon oo hani ku ahaw wasdad galaas khamroodkana ziyaaso oo ku darso wain yaltaqi haddii ay kulmaan alxayu qabaa'ilkii aljamiicu dhammaan tulaaqini waad ila kulmi ilaa dirwati lbeyti guri foodii ayaad igula kulmi gurigii alrafiici sarreeye almusamadi loo qasdayey wuxuu ujeedaa bani aadam ahaan iyo shaksi ahaan marka la eego qolada odayaasha tashata waa ku dhex jiraa aniga oday baan ahay ciyaalo suuqana waa ku jiraayo ciyaalo suuqii baan ahay labadiba waa ku jira taa waa daata ahaantii qabiil ahaan ka warran beni bakar qolo la yidhahdo ka dhashay mogtahay reer beni bakar ka warran qabaa'ilka haddii intay isu yimaadaan ay faantamaanoo annagaa fiican iyo annagaa fiican ay yidhaahdaan waxaad ogaani qoladayda baarka meesha ugu sara inay yihiin kulaha weliba arrimaha loola qasto oo xawaa'ijta markii la gudi waayo ayaga la raadiyo waree bani bakar noo raadiya arrintan bal ha ka taliyaana la yidhaahdo qabiil ahaanna waa u ficnahay shaksi ahaanna waa u ficnahay intaas u jeedaa wain yaltaqi haddii ay kulmaan alxayu qabaa'ilkii aljamiicu dhammaan haddii ay kulmaan ayagoo faantamaya tulaaqinii waad ila kulmi ilaa dirwati lbeyti guri foodii ayaad igula kulmi gurigii alrafiici sarreeyeye almusamadi loo qastayey xaajaadka loola qastayey allahu samad qur-aan ku aragteene assamadu kan xaajaadka loola qasto wey ندما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد وميسد يا رسول نمو بالله ندما يا صاحبي بيض ويلال على عدوي وكالنجوم حدقه وكلاه وقينة فنانة ويتاي فنانة أو تروح عرابي علينا كل كنا خصو عرابي بين برد قوئي ومجسد إيه فنانة حالة يقفتك الله يعني وحلي يعني لما صاحب بالله يهي رقم لن يرون ونكسن وعدعت maxay la cadcad yihiin ahraar waaye addoonnimo iyo weligood xubaan ma ayaynin soo gaarin ama niman sharaf badan weeyaanoo qiimo badan ama midib ahaan ba bay u cadcad yihiin weji ahaan ayay u cad yihiin wiilashaasaan saaxiib nahay anigu waxaa kaloon saaxiib nahay fanaanad heesi waxay qabtaa go' weyn oo ay korka saaratay iyo garan funaanad masjidka waxaa weeya garanka yani wax ka hooseeya usa jirin go-aas iyo garankaa keliya ay qabto kuwaasay ku heesi yaala suuq waay jilbaab iyo xijaab iyo nashareer ma ayan soo qaadanin wada nadaamaaya saaxiibaday jamcu nadiimi waaye oo facaala lagu jamciyey matiyatin mataaya jamca noocaas u imaanaya muctalulaami wax baa jira waka وافتح ودد الهمزة لام وافتح ودد الهمزة يا في ما أعل لما وفي مثله راوة جعل واوا وهمزا أولا واوين الهد في بدء غير شبه وفي الأشد نداما يا صاحب إذا بيض ولا على العدوية أبيض أي جمعية بيض بكو جمعية كالنجوم حدقها حالة إلى مدهين وقينة إيو فنانة فنانة أو تروح صوع الرابي علينا كرك النجاي صوع الرابي إلى نوها يستيدوني بين برد إلى جنك ورشق الله هذا قرصي الله قيلة يا مكتب بركة نوها galabta markii la qayilahaynoo haysirku wada tanuuxu caraabi calaynaa korka naga kusoo caraabi bayna burdin go dhexdiisa xaal ay ku sugan tahay iyo wa majsadin garan funaanad dhexdii xaal ay ku sugan tahay yacni waxa jasadka saarana majsad la yidhaha mijsad iyo mujsad labada raxiimun khidaabu ljaybi minhaa raqiiqatun bijisi nadaama badatu lmutajaridi raxiimun mid uu weyn yahay weeye khidaabuljaybi jeebka go'naantiisaa weyn minhaa gabadha xaggeeda xaal uu ka ahaaday raqiiqatun mid jilicsan weeye bijasin nadaamaa saaxiib taabashadiisay u jilicsan tahay badbatulmutajaridi korkeeda meesha dharla'aanta ee mid ay caddahay wey yacni wuxuu leeyahay gabadha raxiibu qidaabjeef horta wuxuu ujeedaa meeshan diraca ay luqunta ka soo bixiso oo diraca luqunta iyo khamiiska iyo luqunta lagala soo baxo xaggaasaa jeeb la yidhaahdaa ee jeebkan lacagta lagu rito jeeb lama yidhaahdo carabiga qaara kan u haysta jeebkanay u haystay markaas qur-aankii waxay damceen inay iska hor keeneen waxay yidhaahdeen qur-aanka mar wuxuu leeyahay usuq yadaka fii jaybika marna wuxuu leeyahay maxay ahayd aayaddii kale wamnum ilayka janaaxaka min arahbi mar janaaxa laleeyahay marna jeebaa laleeyahay jeebka kanay u haystaan wax ka jira lama arko gacanta halkaa ka geliya ilaa kilkisha gaarsiiya ayaa loo waday labada tacbiire ayaddu ay kala cabirina sidaa weeye jeebkana waa meeshan go-anay luqunta laga soo saaro marka wuxuu leeyahay meeshan go-anay diraca ay luqunta ka soo saartay gabadha dirac ku dhegan oo luqunta ku dhegan maaha waa dirac weyn luqunta inta go-an way weyn tahay maxaa dhacay gacanta in la gashaa loogu talagalay kuwaha ciyaala suuq way war waa mufsidkani imruulqaysu ku yar dhow yahay waa dhaamaa raxiibun mid uu weyn yahay weeye khidaabululjaybi jeebka go'naantiisaa weyn yacni khidaabululjaybi go'naanta madaxeedaa weyn meesha uu khamiiska ka go'an yahaa weyn minhaa gabadha xaggeeda xaaluu ka ahaday raqiiqatun mid jilicsan weeye bijisin nadaamaa saaxiib taabashadiisay u jilicsan tahay oo saaxiib inuu taabto haddii u doono waa taaban laa taruddu yad allaamis un baqasheen saasoo kale way kulaha waxaa ka fiican in la yidhaha camar bin ukufub ayaa سلفتي خليع كهذا الدورايو لكن أسوي حقوق المامي دونا حصارا من أكو في الله مسيم وثديا مثل مثل حقوق العاجي رخزا حصارا من أكو في الله مسيم ولا يلا بتاوهين كاسا ضابا حقيقة مجل سوي بجسن نداما صاحب تابشدي سيؤجل عسن تاي بضة المتجرد متجرد وحليل هذا جسدك انت قاوري دارك عن لسارين سيدا قعمها انت هوري وجهك لغها انت عن لددين انت عسا متجرد متجرد ليل هذا انت عسا كعضهي intaasay ka caddahay wuxuu u jeedaa jasadka intii dharka u saarnaa warkeedaba jooji jasadka intuu dharka saarnaa sii cad moogtahay bini aadamka intaa warkeedaba jooji waa nuuradoo kale waay ee intiiba feedneed ayaa iska cad intaasu u wadaay badbatulmutajaridi jirkeeda inta qaawan mid ay caddahay wey idaa naxnu qulnaa asbaciina barat lanaa calaa rislihaa madruuqatan lam tashadadi idaa naxnu idaa qulnaa marka aan nidhaahno qulnaa marka aan nidhaahno asmaciinaa heestana maqashay gabadhay hayn ambarat way soo qaabili lanaa annagayna soo qaabili calaa rislihaa tartiibteeda xaal ay ku sugan tahay madruufatan xaal ay tahay mid la iljabiye ama madruuqatan xaal ay tahay mid la iljabiye lam tashadad xaal ayan is adkaynaynin hee casarnimadii ay noo timi annagoo khamro cabayna moogtahay hee noo heesaanee gabadhay tartiibayna soo qaabili kulahaa iyadoo aan is adkaynaynin oo isjilcinayn yay noo heesi cod fiicanna codkiina wuu soo wadaa idaa naxnu idaa qulnaa marka aan nidhaahno qulnaa marka aan nidhaahno asmaciinaana maqashii heesta ambarat way soo qaabili lanaa annagayna soo qaabili calaa rislihaa tartiibteeda xal ay ku sugan tahay ayayna soo qaabili madruuqatan xal ama madruufatan xalay tahay mid la indha jabiyey indha hoosay u godi inanuma soo taagayse lam tashaddad xalaya is ad adkaynaynin ee isqallafsiinaynin idaa rajaca fii sawtihaa khilta sawtihaa tajaawiba adaarin calaa rubaacin radii idaa rajacat marka ay celceliso fii sawtihaa codkeeda markay celceliso khilta waxaad u malaysaa sawtahaa codkeeda tajaawuba adaarin haleelo geel isu jawaabidooda calaa rubacin ee deerdhada dushiina isugu jawaabay raddi ee halaagsamay yacni marka ay haysto heesteeda waxaad mooddaa kulaha hala geelo carruurtii ay ka dhimatay oo ololi lololole noocaasay u heesi kulaha yacni waxay ku heesay cod xa- xasiin ah cod muruggelinayao dadku xusni iyo tiiraanye iyo jaceyl horoo ku aasnaa iyo waxyaabaha soo kicin ah kaasay ku heesi idaa rajacat markay celceliso fii sawtihaa codkeeda markay celceliso khilta waxaad u malaysaa sawtahaa codkeeda waxaad u malaysaa tajaawuba adaarin hala- hala- haleelo geel isu jawa adaar jamcu dhi'rin dhi'rigana waxaa la yidhahdaa bini aadamka dhi'ri waxaa la yidhahdaa islaanta canug ayan dhalin nuujini islaanta canug ayan dhalin nuujini taasaa dhi'ri la yidhahdaa isluqa geelana kii irmaan ayaa dhi'ri la yidhahdaa ee carruur yar yar haysto yaa dhi'ri la yidhaahdaa kaasuu hadda ujeedaa تجاوز خلطة صوتها عد كذا واحد أم ليس تجاوب أضآر هليلة جل إسو جواب الدودة هليلها أو على رضاع دير طالة دوشي كسوغن فردي إيه هلاك سمي عرور دير تي طالتي وهاد دير إدماتي دوشي هذا كسوغن وكد الأويني أما كد الأولوني يا أم ليس وما زال تشرب الخمور واللذة وبيعي وإنفاق ضريفي ومبتدي ومبتدي إلى أن تحامت العشيرة كلها وأفرد إفراد البعير المعبد وما زال كما أسسولين تشربي عبتانك يقى الخمور خمرة أنا عبو يولدتي معان سيقى يو بيعي إيبين تيدا يو إنفاقي بحين تيدا طريفي حوله أنا عن شقيستي يو ملتدي أسلك سوقار كي يجيبا إلى أن تحامتني إلى إي- إسككي إلى لسي العشيرة قرابتي كلها ضمانتي أو أفردت الإكل يلي إفراد البعير هتكل يلكي المعبدي عضو الغدي يعني وحو لا يهي إسلامة من نو هيستي shilin ba reebi maayo wax alla wixii xooloon aan haystay qaadna anaa ku qayilay qaadna saaxiibadaan siini kula ha la qayilo islaanta ha la dhegaysto eber xoola waa dhamaynaya ilaa eh, qaraabadii ay i dayriyeen oo yidhaahdeen warkan mufsid waaya naga eliya shilin yaan la siini oo waxay iga dhigeen kulaha rati cad cadho laga dhayoo kale cadho ma la yaqaanaa rati haddii cadhada laga dhayo geela kale ma lagu daraya mugta inuu ku daartaa laga yaabay gooniyaa loo eriya noocaas oo kale ay gooni ii- iigu eriyeen intaas ujeedaa wamaa zaala kama uusan zuulin tashraabii cabitaankayga alkhumuur khamrada aan cabayahe islaas markay haysto iyo waladatii macaansigayga hadalkeeda aan macaansanayo heesteeda iyo wa baycii iibintayda iyo wa infaaqii bixintayda masaakiinta aan siisiinayo qolada aan khamrada iibsan karin aan siinayaa ariifi ariifka waxaa la yidhahdaa xooluhu waa asaga shaqaystay multadna waxa weeyaan xoolihii abka soo gaarka ahee aabbaha uu ka dhaxlay ariifii xoolahayga iyo wa- xoolihii anigu aan shaqaystay iyo wa multadii abka soo gaarkayga labadaba aan bixinayo ilaa an taxamatnii ilaa ay iska kay ilaalisay alcashiiratu qaraabada kulluhaa dhammaanteeda oo wa ufridtu likli yeelay ifraad albaciiri rati keliyeelidii ratigii almucabadi cadcadhaday laga dhaye رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف المبدد رأيت وحن كوي يقيني بني غبراء بورك ولا شيده لا ينكرونني إن إن عينين ولا أهل هذاك كالطراف لست الممدد إلا تاجي إهل كذا إن عمايان بن آدم كلبه وقيب فقراء وأغنياء لبرا صاحب الله يقول أنا وإجعلي فقراء وإجعليهن حوله كان أقيب يابا وحبان أترى أغنياء وإجعليهن رأيي سديدا لا يهي إن أضيء وتليانهي labadaba saaxiib bay ila yihiin qoladaydaan inay i eryaan waa ku khaldan yihiin intaas u jeeda bani aadamka kale waa i jecel yihiin hadday faqiir yihiin iyo hadday qani yihiin labadaba waa i wada jecel yihiin laakiin reerahaygii baa iri eryeen reeruhuna waa khaldan yihiin ra'aytu waxaan ku yaqiiniyey bani qabraa qabrada carrada dhulku u jeeda boorkaa qabra la yidhahda Be- wiilasha boorkana waa fuqaradu ku wada martida iyo qolada fuqarada iyo sacaalig ciyaala suuqa qolada mooryaanta la yidhaahda iyo waxaasoo idilaa bani qabra la isla yidhaahdaa xoola aan haysanin ra'aytu waxaan ku yaqiiniyey bani qabraa boorlayda wiilasheeda la yunkiruunanii innici maayaan walaa ahlu haadaaka kaa ehelkiina ima nacayo adiraafi ee dhista ee almumadadi la taagay dhista la taagay weliba diraaf waxaa la dhihi jiray guriga haragga laga sameeye boqoradan baa loo samayni jiray qoladaana innici maayaan ألا أي هذا اللائم يحضر الوغى وأنا أشهد اللذات هل أنت مخلدي ألا ألا أي هذا كان اللائم إذا قال يوم أحضر أنا أحضر إن أن حاضر الوغى dagaalka inaan xaadiro igu dagaalayo wa an ashhada inaan ka qayb galo alla daati macaaniyaalo hal anta adiga ma tahay mukhlidii mid i waarinaya fain kunta haddii aad tahay laa tastiicu midaan karaynin dafca maniyatii geeridayda celinteeda fadacnii iga tag ubaadir aan degdego haa geerida aan u degdego bimaa shay an ula degdego malakat ay mulkisay yadii gacantayda yani wuxuu leeyahy ninkaadan i canaananayo xoolaha waa damaysa kheer meelihid qaawaad qayisha sheekadan igu canaananayo waxaan ku weydiiyey dagaallada iyo meelahan maxaad u tagtaa ile geeri ma iga reebi karta adiga geerida inaad iga difaacdo oo weligay aan iska noolaado ma yeeli karto maya ma yeeli karin mar haddaadan yeeli karin aniga iyo xoolahaygii baa isla dhimanna faraha ka qaadkulaha hal mar aan dhammayni wuxuu soo wadaa ninka ninkii wanaagsanaaye bakhiilka ninkii bakhiilka ahaa iyo ninkii xoolaha bixin jiray ninkii qayini jiray iyo kulli isku wadada hadday dhintaan isku mid la waayo kulaha carab baa laga kortuuna intaasuu soo wadana alaa ayu haadaa kan allah imii dagaalayow axduura azaajiri kareebayo waa isku mid axdura an axdura inaan xaadiro axdura wuxuu ku nasbiyey an mudmaratan an la xadfe ayuu ku nasbiyey mawaadicdeedina ma aha shad weeye laakiin yusmac walaa yuqaas waa la dhegaysani la qiyaasan maayo washada xadfu an wanasbun fi sm wamaa mara faqbal minhu macdurka wadaykunu ibn caqiilka ku sharxa alaa ayu haada laa'imi kan i canaananayow ama azaajiri kan i celinayow axduraa inaan ka qayb galo alwaqaa dagaalka inaan ka qayb galo iga celinayow wa an ashhada inaan xaadiro alladaati macaaniyaala qayilaad iyo meelaha inaan xaadiro iga celinayow hal anta adiga ma tahay mukhlidii mid i waarinaya ma tahay fain kunta haddii aad tahay laa tastiicu midaanan karin tastaiicu inuu yidhahda taadii buu taadii dambuu xadfay fain kunta haddii aad tahay laa tastiicu midaanan karaynin dafca maniyatii geeridayda celinteeda haddaanan karaynin fadacnii iga idaaniyahownni ubaadir waan degdegi haa geeridaan u degdegi bimaa shay baan ula degdegi malakat ay mulkisaye yadii gacantayda ay mulkisaye ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي ولولا ثلاث سدح دين جرين سدح هن يذب من عيشة الفتى دينك ضلن يرضى أنه لشي سبا كمدا وجدك شرفت هذا كطارتي لم أحفل ذنبك ما يشين متى قام مركي استاغان عودي كوي إسوا بغضي يعني وحو ليه سدح حرموت بان بان دنك ليه الدنيا ده saddexdaa arimood arrimoodan dhallinyaradaaba u nool kulahaa darteeda saddexdaa arrimood haddayan jirin kow haddadaan ilaahdo iyo haddaan sii noolaado isku mid baaba ii ahaan lay nolosha waa waxa kuwa faleyn saddex arrimood baan doonaya khamre la cabo iyo dagaal laga qayb galo iyo islaamada le intanuu soo wadaa mufsid waay walowlaa alaaun saddex haddayan jirin saddexda oo hunna ayaguba min ciishati alfataa ninka dhallinyarada ah noloshiisaba ka mid ah wajadika cadamadaada iyo qiimahaada iyo sharaftaadan ku dhaartay lam axfil dan kama yeesheenoo uma aaba yeeleen mataa qaama markii ay istaagaan cuwadii kubii isoo booqday jamcu caa'id waaye yacni qoladii isoo booqatay war darfo uu xanuunsan yaala yidhi bal aan soo eegno yidhi intay fiiriyaan yidhaahda warkani waa dhintee naga dhaqaajiya iga kacaan dan kama yeesheen kulahaa فمنه النسب غير عادل آتي بشربة كبيت متنا تعلى بالماء تزبدي فمنهن سدحدي أيو كمدي هي سبقي ميو قرأ مثل سبق العادلات سبقي يسبق يوحد وصح سبقي هدو إلى مصدر مضاف لفاعله وهي العادلات ومفعولك فمنهن سدحدا أيو كمدي هي سبقي أنيقا كهرمري دايدا العادلات كوي إعانان لها أن كهرمرو بشرب عبتان أن كهرمرو عبتان كأو كميت حمر مدوئة mataa maa tuclo marka lagu daro bilmaa'i biyo lagu daro tusbid aburayni kua saddexdii arrimooday loo noolaayo dhallinyarada inay u noolaato muhimka ay ahayd aniguna aan danta ka lahaa kii u horreeya waxa weeye khamre cabitaankeeda oo weliba marka aan cabayo aroortii aan ku quraacanaa kulaha waa ku suxuuranaaba qoladii i canaanan lahaa intaayaan soo toosin dhag waa ku dhufanayni maxaaba la canaanan lahaa waaba bannaankaan jiifaa waa mar hore cabi saasuu u jeedaa faminhunna saddexda ayuu ka mid yahay sabqii ka hormaridayda alcaadilaati kubi i canaanan lahaa aan ka hormaro sabqulcaadilaati haddii la yidhahdana masdaru mudaaf limafcuulihi faacilku xadfay faminhunna waxaa ka mid ah sabqulcaadilaati kubi canaanan i canaanan lahaa horumarka laga hormarayo bisharbatin cabitaan aan kala hormaro sharbada oo kumaytin xamru madow a khamri ujeeda khamro madow iyo guduud isugu jirta aan cabo mataa maa tuculo marka lagu daro bilmaa'i biyo lagu daro تزبد أبورين كلها حر بك عين سيدة قيل ليس عمل وكري إذا نادى المضاف مجنبا كسيت القضاء نبهته المتوردي waa karrii kii labaad weeyaa karrii rogaaleentayda wey idaa naadaa marka uu dhawaaqo almudaafu kii la dhibay mujannaban ama muxannaban faras jeenyo godan aan ku rogaaleeyo faraska oo kasiidilqadaa jecjeclaha yaydiisii la mid ah faraska oo nabbahta uu aad bu baraarujisay faraska oo almutawaridi aroorayo yacni wuxuu leeyahay tan labaad waxaa weeye faras waxaan leeyahay jeenyo godan dagaalka ku fiican rogaaleynta ku fiican waxaan ku talagalsanahay faraskaasi inaan ugu gargaaro cid kastoo soo qayliso faraskaa iyo kutagaalgelitaankiisana arrinkii labaad weeyaanoo aan u noolahay sida ayuu u wadaa waa karrii rogaaleentayda weeye idaa naadaa marka uu dhawaaqo almudaafu mid la dhibay almubararu buu jiraa kii la dhibay mujannaban ama muxanaban faras jeenyo godan aan ku rogaaleeyo muxanaba ey mujanaban ey farasan mujanaban faraska oo kasiidilqadaa jecjeclaha yeydiisi la mid a xagga olodbadnida nabbahtow yeyga oo nabbahtow aad baraarurisay almutawaridi yeyga oo almutawaridi aroorayo yey aroorayood baraarujisay ood ka nixisay sidiisoo kale faras u digtoon isla markaana jeeya godan ku rogaaleyntiisa kaa weeye arrinkii labaad wa taksiiru yowmi dajni wadajnu mucjibuhum bibahkanatin taxta alkhadaa'i almucammadi كأن البرين والدماليج علق على عشر أو خروع لم يخبد وتقصير كيس دحلوي وتقصير يوم الدجن عذر كمالنتي سقابن تيدوي والحال الدجن عذر كمعجب مد يبلين يؤيهي ببهكنة ببنت قبل أن قابيو قبل أو بهكنة جلعسن تحت الخ... تحت الطراف قولي هوستي سرع أن قابيو قولي أو المعمدي تيرر لو سميه كأن البرينا خلخالكي يود ماريجا سواركي واحد مودا علقت إن لحري على عشر لن لبي إن لوحري أو خروع حنكوكب إن لوحري ولم يخدد أن عليه شرين يعني وحليه تيسا دحل وحا وهي إسلام إن العيار إسلام تبقى في المام يايو واقع مواوينت والله واوينت انت سكوا له لدوما واوين لقطة لو استاوكما وضع لدوما كوا وتقصير يومي دجني دجني waxa la yiraahdaa maalinka cadarka uu jiray qoraxda aan la arkaynin ee xagaaday xagaayada yar ay day qalqabowga yar uu yahay kaasuu dajni u jeedaa وتقصير يوم الدجن عذر كمالينتيسا قابنتيدا وي والحال الدجن عذر كان معجب مد يابجلينيا uu yahay qaabku u egyahay iyo roobka yar ee da'aya iyo quruxdiisa bibahkanatin bibintin gabar aan ku gaabiyo gabadha oo bahkanatin dhalinyaro ah ama bahkanatin jilicsan gabadha oo taxta diraafi dhismo hoostii ku sugan dhismihii almucamadi tiirarka loo sameeyo tiirar lagu taagay ha bangalo hoosteeda ku sugan taxta alkhibaa'i teendho hoosteed ku sugan almucamadi tiirar lagu taagay kaana alburiina buriinka waxa weeyaan lugaha waxa la gashado khalkhaalkii damaarijina waa gacmaha waxa la gashado marka wuxuu leeyahay baalkii lugaha ay ku qabtay iyo kii gacmaha ay ku qabtay waxaad moodaa laangeed labi laantiisa inay ku xihan yihiin yani lugaheeda iyo gacmaheeda dhudhumadeeda iyo gacmaheeda waa waawan yihiin intaa inuu yidhahdo doonaya kaana alburiina khalkhaalkii waxaad moodaa kii lugaha lagu xidhanayay iyo wadamaaliija birihii gacmaha la gashanayey culliqad buriin waa biro lugaha la gashado dahab ha noqdo ama wax kale ha noqdee kaana alburiina khalkhaalkii waxaad moodaa birihii lugaha la gashanayay iyo wadamaaliija birihii gacmaha la gashanayay waxaad moodaa siwaarkii culliqat in la xidhay calaa cusharin laan lebi in lagu xidhay lebi laantiis lebi idinkuma taqaanaa lebi laanti in lagu xidhay aw khirwacin xankookib khirwaca waxa weeye geed yaroo jilicsanoo wuxuu ka baxaa meelaha biyaha ay maraan waxaa la yidhaahdaa balambaal iyo khirwac iyo waxaasa la yidhaahdaa yani wuu burburan yahay waana jilicsan yahay haddaad riixdo wuu jabaya haddii sidii loo daayana wax buuran weeye haddii markuu soo baxaya laamaha lagu guro wuu dhuumanaya wuu jilcaya marka laamaha lagama gurinaya siduu u buxu u yaallaa intaasu u jeedaa calaaqu sharin laan labi in lagu xidhaad moodaa aw khirwacin xankookib in lagu xidhay khirwaca iyo xankookib xankookibka iyo cusharka oo lam yukhadad aan la calayn jarin siduu u soo baxaya wallahu aclam sala allah wasalam